إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kitaabu lbuyuuci wa gayriha min almucaamalaat haadaa maxaluhu beeciyaalka kitaabkii ka hadlaayey iyo beecyaalka kayrkood oo mucaamalaad ah sida faa'iido wadaagii iyo shirkadii haadaa maxaluhu beeca waxaana luqu leeyahay isilaaxna waa leeyahay arkaanna waa leeyahay intaba dersigii horaan ku qaadannay albuyuucu baacyaalku halaaatu ashyaa'a shayaalo saddexa weeye baacyaalku waa saddex nuuc baycu caynin cayn in la gado weeye shay daataa in la gado cayntaasoo mushaahadatin la arkayo sharaxa wuxuu ku fasirayaa cayntoo xaadiratin joogta tafsiirka waa laga fiican yahay waxaa ka fiican cayntoo mushaahadatin ay mar'iyatin la arkayo oo waa cayn qofkii labadii caaqideynkaaba ay arkaan wey saasaa loola jeedaa marka xaadira ma ahan xaadirada waxa weeyaan haddii caynta xaadira tahay asaan la arkin beecu maba ansaxayaba beecu ma ansaxayo waa xaadiro intay taallaa laakiin labadooduba ma arkin ama midaan arkin beecu ma ansaxayo marka xaadirnimo lagama rabo meeshae waxaa laga rabaa ru'ya aragti wey aragtiya laga rabaa baycu cayni daato waa in la gado caynto mushaahadatin la arkay fa jaa-isun fa huwa baycaasu jaa-isun waa mid bannaan cayn labadiiba arkeen in la gadayo waa kana labada dhinacba waa arkeen caaqideynka labaduba waa arkeen taas waa ansaxayda haddii shuruudii laga helo waa ansaxayda kaas waa koow wa baycu shay-in shay in la gado shaygoo mawsuufin la tilmaamay shaygoo fi dimati mas-uuliyadda ku sugnaaday fi dimati jaarmajruurka labaa kuugu bannaan shay in inaad ka sifaydo iyo inaad bayca ku tacallujido mawsuuf inaad ku tacallujidaa ma bannaana wa baycu shay-in shay in la gado shaygoo mawsuufin la tilmaamay shaygoo fi dimati qofka mas-uuliyaddiisa ku sugnaaday waa nuuca labada beeca waxaan kaa rabaa badeeca sidaasa oo sidaasa oo sidaasa oo sidaasa waqti hebel makaan hebel inaad iigu keento lacagtiina waatan baab gaaraha noogu imaan doona nuucaasu baycu salam aa la yidhaahdaa waxaan kaa rabaa badeeca nuucaasa oo nuucaasa oo keer ah oo kaa ah oo kaas ah oo sidaas u eg waktiga hebel ah makaanka hebel ah inaad iigu keento lacagtiina waa tana ee iga qaado waa tilmaaman tahay qofka mas-uuliyaddiisa ayaa shaygaasu dul saaranya shay la yaqaano oo gaaro meel gaaro hadda yaalla maaha mas-uuliyadda qofku saaran isagaa laga rabaa meeshuu keenaya bad iyo bir meeshuu ka keenila isagay u taalla wa baycu shayin shay in la gado weeye shaygoo mawsuufin la tilmaamay shaygaasoo fi dimati qofka mas-uuliyaddiisa ahaaday ama fi dimati lagu gaday mas-uuliyad lagu gaday fa jaa-isun fahuwa baycaasuna jaa-isu waa bannaan yahay soo qadara wayelzamu waxaana waajiba qabuuluhu in la aqbalo idaa wujidat isifatu sifada marka la helo calaa maa wasfigii wasifa huwa shayga lagu tilmaamay bihi wasfiga wasifanaayo faacilka shaygii u celi bihidana maaga u celi shaygii tilmaamtii marka laga helo in la aqbalaa waajiba wey marka saasaa soo baxayda fajaa-isu fahuwa beecaasu jaa-isu waa mid bannaan wayelzamu waxaana waajibaya qabuuluhu in la aqbalo idaa wujidati sifatu sifadii haddii la helo calaa maa wasfina lagu helo wasifa huwa shayga lagu tilmaamay bihi wasfiga sifadii lagu tilmaamay markuu ku keeno in la aqbalaa waajiba kaasna baycu salamaa layidhaha baabkiisu isagoo gaara arkaantiisiiy shuruuddiisu waa noo imaan doonaa iyo wa baycu caynin cayn in la gado cayntoo qaa'ibatin oo maqan cayntoo lam tushaahad aan la arag cayn maqan oo aan la arag waxaa loola jeedaa haa'iba haa'ibatun can ru'yati lmutacaaqidayn xaashiyadana dabcadan aan hayo waa inu kugu dhigaya oo raqamka afar boqol labaatan iyo saddex waa kan ka qabtay cayn maqan waxaa loola jeedaa aragtiday ka maqanta waan la arag hadday rabto halkaanay taalla maqnaanta loolama jeedo goobta ma taallo loolama jeedo waxaa loola jeedaa ishay ka maqantoo lama arag caaqideynka labaduba ma arag ama midaan arag ama midaan arag ama midaan arag ama labaduba ma arag markabka soo socda dharka ii saaran aan kaa gadaa si lacagtii hadda ii horumari anna waa kaa gatay meeqaad iga siina intaas hoo xaaraan wey mana gadno maxaa yeelay midkaanu ma arag bal labaduba inaysan araga dhacda oo xaatankan dhar kale laftirkiiso markabka alaabta usoo saaran tahay dad kale usoo gadeenba labaduba inaysan arag waa dhacda in midkaanu ta soo gatay ka soo hormarayna waa dhacda isagu arkay laakiin midkan lacagta laga qaadahan arag sooma cayn isha ka maqan ama markabkay soo saaran tahay ama baqaarkaanay ku jirtaa oo isku mid shayga hebel ah aan kaa gadaya shaygaas labadoodu ma aysan arag ama labadooda mid waa arkaya midaan arag khalaas wey baail wey beec maaha markabka soo socda shidaal ii saaran yah baabuura ii saaran dharaa ii saaran haye baabuurka hebel ah oo saas u eg oo saas u eg oo kee ah oo nuucaas oo moodalkaas oo lambarkaasna nuucaas ah aa markabka ii soo saaran naga gadayda ha waa kaa gata horkeen lacag beec maaha waa faasi ma ansixin tii horeeya tanu shaqayskuma leh beecusalm maahan kama waa baail kama waa baail kii horeeto wuxuu ahaa baabuuran kaa rabaa meesha rabto ka keen ama markab ka keen ama biriga ka keen ma ahayn midka markabka saaran mucayan ma ahayn kan waa eber wey kan ma ansaxayo shay aan la arag ma ansaxayo wa baycu caynin cayn in la gado cayntoo haa'ibatin maqan maxay ka maqan tahay can ru'yat lmutacaaqidayn labada wax kala gadanayaan aragtidooday ka maqan tahay cayntaasoo lam tushaahad aan la arag lama arag hadday rabto majliskaba ha taallo falaa yajuusu ma bannaana garaashkaasaa gaari ii yaalla nuuciisu waa kaas waa kee waa kaa waa nuucaas waa nuucaas iga gado waa kaa gatay hoo lacagta gaariga ii soo bixi beecmaan sixin miyuu arkaari boosan kuleeya meel meeshaano dhul ah cabirkiisu waa intaas kaas waa intaas halkaas intaas u jira dukumentigiisu waa intaasoo nuuc ma iga gadanaysa waa kaa gadana oo lacagta wax ka ansaxay male baail wey waa inuu dul istaagaho la arkaa mar hadduu mucayan yahay oo warkuba uu yahay shay hebel ah oo meelhebla jooga mar hadduu yahay waa in la arkaa shayga iyoon la arkin oon la aqoonin goofkaanaad ka dhexlayda ka dhexlaadso maya waa baai beec ma aha wa baycu caynin cayn in la gadaa la yidhaah cayntoo haa'ibatin maqan can ru'yati lmutacaaqidayni labada wax kala gadanayaan aragtidooda ka maqan cayntaasoo lam tushaahad aan la arag falaa yajuusu ma bannaana beecaas wayasixu waxaa ansaxaya halkan waxaa nooga bilaabanaya shuruudu lmacquudi calayh muhiim ah waa nagii soo niri arkaantu waa afar caaqidayn iyo macquudu calayh iyo siiqa shayga ugu muhiimsano waa caaqideynka iyo macquudu calayhi weliba macquudu calayhiga muhiim u sii daran waana wada muhiim marka shuruuddii caaqideynka waa soo qaadan darsiga horaan ku soo qaadan afaray aheed shuruuddii macquudu calayhigana haddan qaadaynaho waa shan waa shan saddexu noo dhigaya matnigu labada kalena waa ku buuxinaynaa shanay noqonay wayaasixu waa ansaxayaa baycu kulli daahirin shay daahira becis dhammaantiis oo yumkinu tadhiiru ama uu suurtogel yahay in la dahiro shay daahira ama daahir maahane waa mutanajis waana suurtagal in la dahiro mara nijaasooda waa la gadi kara marada iyo nijaaso meel uga taalo beeciisu waa ansaxa maxayl waa la iska mayra marka shay daahir ah ama in la dahira ay suurtogelaydo beeciis waa ansaxa maxaa baxay shay najis ah beeciis ma ansaxo shay najis ah oo daatadiisaba najaasaba ama waa mutanajis aan aysan suurtagal ahayn in la dahiro beeciis ma ansaxo ey iga gado atin eya ii jooga beertuu kuu waardiyeyna kaala iga gado waa eygii sharcigu ogolaayoo la ogolaa weliba beeciis ma ansaxo waa najaas waxaa tihi a halkan igu xidhan dhiriqdii ama digadiyaa taalla guriga aad ku salaxateeda iga gado haddii la qabto qowlka shaaficiyada oo ah waa najaas ma ansaxay laakiin haddii qowlka kaleto xanaabilada la qabto ansaxa waa ansaxa laakiin qowlka shaaficiyada kuma ansaxayo xaale waa najaasi yidhahdeen mar hadduu najaas yahay sheeki beeciis ma ansaxayo marka ma ansaxayo ma ansaxayo waa daahir inuu yahay waa shardigii koobaad shardigii labaad shaygaasoo kulli daahirin daahirkaasoo muntafacin bihi lagu nacfiyo laakiin nacfiga waxaa loola jeedaa intifaacan mubaaxan maqsuudan waa kan ku yidhi xaashiyadda intifaac bannaan nacfi bannaanaa la rabaa nacfi aan bannaanayn maya shaygu waa inuu nacfi leey shaygu hadduusan nacfi lahayn ma ansaxayo darar maahana nacfiba ma leh amase darar iyo nacfi yaruu leeya dararkaana badan ma ansaxo beeca sigaarku ma ansaxo kan cadaayo haddaad weydiida tirahda nacfigiisu intoo kaleu leegay or nacfi male sambabihii uu cadeeyu ku leeyahy waa kii dhuuqaayey kii dhuuqaayaa le nacfi male baalkan inkaara ku dhacda waana dhibay oo shaydaanaan ugu sallidu kuleeyahy ka war biciis ma ansaxo marka dukaamada gadaya baktiyay gadaan bakti ay gadaan baktiyayna ka ganacsadaan waana xaaraan cunayaal kan ka shaqeeya shaqaalahana xaaraanu ka shaqeeya ma ansaxo shaygu waa inuu nacfi leeyahay weliba nacfigu waa inuu mubaax yahay maaha nacfi aan mubaax ahayn intifaacan mubaaxan shay nacfi leh ha kabanka iyo aaladda muusiga lagu garacaa beecoodu ma ansaxo waa xaaraan maxaa yaele nacfi mubaaxa ma leh nacfi mubaaxa ma leh waa shardi shaygu nacfi inuu leeyahay nacfigaasuna mubaax weliba uu yahay nacfi hadduu leeyahay oo adde qaadkii oo kale uu yidhaahdo war anugu xoogaa waa ku nashaadaa waxaa la leeya maya nacfigu mubaax maan nacfigiisu mubaax maan qaadku ma gadmo welidaa sidaas daraaddeed hadday maxkamadda isla yimaadaan laba qof oo qaad isku haysato hooyo leh qaadan meeshaas uu gadi jirayo shan kun oo dollaraan ku leeyahay wayga cunay waxaa la leeyahay xuu kaaga cunay muxuu kaaga cunay qaadu iiga cunay war mar saas ahaa xabad kuma lihida laleeyahy saasuu maxkamad qaadigu xukmina maxaa la becba ma ansix meesha hooyo meesha ka taga laleey ma ansaxa waxaas beecosiiyo xabad kuma lih dhammaan dadka qaadka lagu leeya xabad xukma lah iska taga ilaahay u toobadkeena bakti weeye beec kama dhicin meeshaas bakti wey bakti wey baktina ma gadmo bakti wey bakti wey waayo shardiga saddexaad mamluukin daahirkaasu mamluukin la milkiyey waa inuu qofku milkiyey qofku waa inuu milkiyey shay uu milki u leeyahay milkiga laakiin maanta macnihiisu waa weyn maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa xayfulwilaayatu calayhi shay uu wilaaye ku leeyahay saddexaa soo gelayda wixii qofku asagu milkiga u lahaa waa gadi kara o shaygii uusan milki ulahayn laakiin wakiilka ka ahaana waa gadi karaa maxaayl wilaayuu ku leeyahay labo shaygu mas-uuliyadda u leeyahay sida qofkii agoonta loo dardaarmay amase agoonta maalkooda mas-uul kaga ah waa gadi kara waaba loo dardaarmay qofkii dhintaya u dardaarmay amase sharcigaabula waa wawoowihii agoontan mas-uulu ka yahay waa gadi karaa saddexdaas mid waa inuu qofku markuu wax gadaa milki inuu uleeyahy milki inuu uleeyahy ko inuu wakiil ka yaho qofkii lahaa yidhi adaan ku wakiisha iigad labo inuu mas-uuliyad ku leeyaho sharcigu mas-uuliyad igu dhiibay saddex boos dowladada meeshan ku yaal ayaanaan ku qaadqaatay iga gado adna ad ayaan ku qaadqaadatide maadaa milki u leh maya ma wakiilad ka toosh ummadda soomaaliyeeda kuu wakiilatay maya mas-uul miyata ummadda miyaad madax u tahay maya tuug taabsadata ma taabasadi ad ku gaday laa ilaaha illa ma kiraysmo mana gadmo dhulka dowladdu qof isagu taabsado xoog ku haysta mana gadan karo mana kiri karo si u kada isaga maa iskale saddexdii midna maya milki wakiil wilaayo midna maahane halkuu ka soo gala waa tuuge subxaan allah saddexdaas midoone mamluukin aa la rabaa xoola islaameed ma gedi karti xoola islaameed ma gedi karti ma gedi karti meeqa shardiyaan haynaa saddexaan haynaa horta aan ayaga ixtiraaskoodii wax ka sheegay wuxuu ku yidhi daahir waa inuu yahay sooma dhihin ixtiraaskiiuu sheegay walaa yasixu ma ansaxayo baycu caynin cayn beeceed cayntoo najiisati najaas ah cayn oo najaas ah beeceedu ma ansaxo cayn najaas ah beeceedu ma ansaxo sida qamradii oo kale sida maqaarkii oo baktiga oo kale sida dhoobadii ama digadii oo shimbiraha oo kale sida eygii oo kale walow mucalam wax la barayba ha noqdo ma ansaxo shay najis ah walaa maa walaa yasixu baycu maa shay baaciisna ma ansaxo laa manfacata fiihi aan wax nacfiya lahayn shay aan nacfi lahayn ma ansaxo beeciisu saddex shardiyaan haynay wa baqiya shardaani waxaad leedahay shaygaasoo maqduurin calaa tasliimihi shaygaasoo maqduurin calaa tasliimihi waa in uu awoodo qofka gadayo baaicaa qofkii uu ka gado mushtarigaha inuu ku sallimo waa inuu awoodu leeyahy laakiin wax ka dhuuntay ratii waa hore ka lumay ani hortigii waayaan ma raadi kara iga gado ama addoon waa hore ka fakaday addoonkii iga gado ama shimbir hawadaas mareeda ka fakatay war waa iga carartay iga gado amase kalluun badda ka dhex muuqda waryaa kalluunkaasaan kuu soo qabaahe badda ka dhex muuqdee iga gado maba awoodide inaad soo qaba soo qaba marka hore gacan wax ku dhig ama boos laga taabsadoo tuuga ka dhacday booskaas anaa iskale anugu kamana qaadi karo tuugadaasa iga haysato adaa tabar leh faryafootame iga gado xabad ma gadmo laakiin fuqahadu waxay idhaahdeen ayadoon fasaad weynu dhicin hadduu ka qaadan karo waa laga gadi kara mid ka qaadan kara qof caadiga kama gadi karo laakiin qof masalan mas-uuliyadu leey isagoon dad laynu ka qaadan kara adigana waa lagaa dhacay ma heligid qofkan wuxuu leeya ha laga guuro kaasuu qaadana waa ka gadan kartaa midkaa laakiin kalo mid kalo miskiinoo shacaba oo isdilayeen ama se ay waxa weyaan hantidiisa meesha uga tegaya kama gedi karti shardi waxaa waxaad gadayd inaad sallimi karto oo dhigi karto waa kan waxaan kaa gaday waa shardi booskii lagaa dhacay waxay yidhahdeen hal qofaad ka gadan kartaa waa qofka ka qaadan kara tuugga dhacay asagoon fasaad dhicinaana la rabaa maahan ha isdileen laba tignika kanuna shanu leeya ka gado adaa shan tignika haystee farifootame isii taas sax maahan hal isbaabasho wa marka mad ansaxaayo waxaadan dhiibi karin inaad gadato shardi afraadaan sheegnay soo ma ahan shardiga shanaad shaygaasoo macluumin bihi lilcaaqidayni shayga labada wax kala gadaya waa inay isla yaqaaniin macluumin bihi lilcaaqidayni labada qof oo wax kala gadaa labaduba waa inay yaqaaniin shayga labaduba waa inay yaqaaniin labada qofoo wax kala gadanaya labada waa ina haddaan labaduba oqon ma ansaxayo haddii mid yaqaanna ma ansaxayo waa in labaduba yaqaaniin caynan wa qadran wa sifatan saddexdaas dhinac waa inay ka yaqaaniin caynan daatadiisa wa qadran qadarkiisu intuu leegyahay wa sifatan sifaadiisa saddexdaa waa inay yaqaaniin caynan wa qadran wa sifatan waa inay u yaqaaniin haddaysan aqoonin bayculmajuul ma ansaxo bundadan huudhayda kan gadaa ma yaqaano kan laga gadaana ma yaqaano bundad huudhayda ma gadanto yaa ku yidhi huudhayda maarta birta ay ku xirata oo la taanayn maba la furi karo meel yaraa inta saas looga fiiriye bandabaan waxaan lufta jamesaa ka soo jeeda meesha calal war in waxaas wuxuu yeelama haye waa imisa ma ansaxo kan gadaaya ma yaqaan wax ku jira ma istiraashooyin baabura uga soo bixi doona ma dhar qaaliyaa ka soo bixi doona ma yaqaan kan gadaya ma yaqaan kan laga gadaana ma yaqaan ma every hadduu midka gadaya inta furfurayoo ogaaday uu xirto afka ka xirtana kan kanaan oqonin soo maaha ma bannaana labada wayna yaqaanin ma bannaana ma bannaana faslun fi ribaa faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey waxa ka dambeeya fi ribaa ribadiyuu fasal u yahay ribadu waa baab aad u muhiim ah qawaacidkeeduna waa aad u fududi ribadu waa shay aad u muhiim ah sababtoo ah dunuubta kabaa'irtaahi muubiqaadkay ka mid tahay asabcu lmuubiqaat toddobada dembiya waxalaagta wa axala allaahu lbayca wa xarama aribaa ilaahay baa xaaraamtimeeyey bal ilaahay weynaa wuxuu sheegay qofka ribada ku dhaqma in ilaah iyo rasuul uu la dagaalama asagana ilaah iyo rasuula la dagaalama waxaa dagaal isku haya asaga iyo ilaah iyo rasuul marka waa dembi aad u khataro halaag ah qofku markaa inuu xoogaa wax ka ogaadaa muhiimay u tahay qawaacidkiisuna waa muhiim sababto ah ribadu meelahay gashaan meelo kooban meelo kooban wey marka wax dhiban maahan qofku in yaruu ku fahmi karaa ribada faslu waribaa ribadu fi dahabi dahabka ayay ku sugnaatay waalfidati fidaday ku sugnaatay waalmadcuumaati waxyaalaha la cunay ku sugnaatay meel kale riba ma gasho riba waa saddexdaas bis dahab iyo fido waxaa ka dhigan yihiin dhammaan lacagaha wey wax alla waxaa lacaga riba gasho dahab iyo fidadu waa lacagta asalka lacag marka riba waa gashaa kan labaadoo riba gashaana waa wixii la cuno meel kale ma gasho bir lagadayo riba ma gasho si kale wax u fasaadi karaanoo beecu ilaa beecu marka lagu leeya waa fasaadeen ribo kaliya lama fasaado beecu mar wuxuu la fasaadaa ribo mar wuxuu la fasaadaa jahaalo mar hiran ha waxyaala la fasaadaa laakiin ribadu ma gasho guryo la kala gadaayo sidooda riba ma gasho biro la kala gadaayo riba ma gasho soo ma jeedin baabuur la gadaayo riba ma gasho soo ma jeedin ribadu maxay gashahay ku kooban tahay lacagaha iyo waxa la cuno bis inta kaleeto waxyaala kaleeto waa la fasaadi karaa lakiin riba maba gashaba meesha ribada laga fiiriyo mid caamaya waxaad arkaydaa qolo wuxuu leeyahay saacad ii xirtay koronto markaasay waxay iga qaadeen lacag aanan aniga koronto aanan isticmaalin meeshaasoo riba kuma jirto waa riba maba gasho korontaa riba gasho ayaa ku yidhi a riba ma taqaan meeshay gasho adugu horta a riba ma ka taqaan mase un baahi un baa ku haydo wa un wixii adiga ku dhibaa ribaa maya riba koronto ma gasho a korontada ma gasho waxa la cuno iyo lacagahay gashaa yaysan kaa hoos bixi waxa la cuno iyo lacagahay gashaa siday u gashana waa tana haddaad arki doontaa wuxuu ku yidhi waa riba ribadii fi dahabi dahabka dhexdiisa u ahaatay walfidati fidada iyo walmadcuumaati waxyaalaha la cuno walaa yajuusu ma banaana baycu dahabi dahab in lagu gado bidahabi dahab walalfidati fida in lagu gadaana ma banaana kadaalika sidoo kale xaal ay tahay ilaa mutamaailan xaalu isla eg yahay maahane naqdan kaashna u yahay laba lacagood marka laysku gadaa dahab dahab lagu gadaa dahabkana waa celis mid cusubaan rabaa dahaba dahab lagu gadaa ama lacagaa lacag lagu sarifaa fida fida lagu sarifaa dolara dolar lagu bedelaa en soomaaliya soomaali lagu bedelaa riyaada riyaad lagu bedelaa dirhama dirham lagu bedelaa haddiiba lacag lacag lagu bedelaa labaa laga dhiga inay labada lacagood isku jins yihiin dahab iyo dahab fido iyo fida dolar iyo dolar soomaali soomaali riyaad riyaad inay isku nuuc yihiin iyo inay kala duwan yihiin hadday isku nuuc yihiin laba shardiay leeyihin labadaa shardi haddii mid la waayo waa ribo labada shardi matnigay kugu yaalleen waa mutamaailan iyo naqdan waxaa la rabaa inay isla eg yihiin waxaa la rabaa inay hoo iyo hoo yihiin oon mid dib loo dhigin waa labadaa shardi dahabkana waa celis mid cusub aan rabaa hala kala badiyo waa ribo waa ribo lama ogolo haddii la kala badiyo waa ribo tan kaleeto hoo dahabkan haye labaatan daqiiqa kadib igu soo laaba kii kalan ku siinayo waa ribo iyadoo waa in hoo iyo hoo aan la kala dhaqaaqin lacagta waa saas boqolkan dolar laba konton iga dhig boqol kalaa lagu gadaa ma ujeedaa laakiin waa laba konton ama waa labaatan labaatan ama waa toban toban ii jejebi ha sideetan kana hayaa labaatanka kale laba daqiiq kadib igu soo laado waa ribo hoo iyo hoo ala raba waa inay isku mar yihiin waana inay isleegyihiin boqolkan dolara ha waa jeexanta sagaashan iyo sideed dolaraan ku siina waa ribo duu jeexan inaan toban meelood ka jeexan yahay nus laysma dheeray sii karo laakiin waxaa isweydiin le haddee aniga boqol dolaran haystaa jeexan wax boqol cusub iga siisanayana lama ah saanu gala matuura maya albaab markuu sharcigu xiro albaabu fura albaab markuu xiro albaabu kuu fura maxaad samayne dolarba ka bax soomaali meeqaad iga siisane hal dolaran kaa jir war dolarna kalama hadlin soomaali soomaali meeqaad ha laba milyan hadda kaa siina waa kaa jeexan iga siiso khalas soomaali ka siiso soomaaliga haddaad rabto dolar ku gado markaas ha dolarka ka yeelin laakiin fiiri dadka gabal meeshay ka qaldaayen waa maxay wuxuu leeyahay waa jaxayn soo maahan shan dolara lagaa jara ha iga jare soomaaliya iga sii eber waa ee dolara lagu xisaabtan dolar maya waxaad leedahay adiga soomaaliya waxaad iga siinayd iisheeg aniga dolar kaama rabo boqolkan dolarna wataasaas u jeexjeexayn haye meeqa soomaaliyaad iga siini adugu xisaabta saa rabta u xisaabta waa xisaabtamay haye laba milyanaan kaa siina laba milyan boqolan kaa siina wuxuu ku heshiida war wax iigu dar khalaas meeshaad ku heshiidaan uga qaado kaas markaad qaadatood kor ka saarato asna tiisa uu qaato haddaad rabto asagii ka gado waxaad tidhaa haye boqol dolar meeqaad iga siina laba milyan iyo shan boqol ho isiid boqol dolar khalaas taad lacag kale ku sarifatid lacagtaada ama beriis ku gado ama dolar ku gado lacagta markaad gacanta ku dhigto ama dolar kale ku gado lacagtaada ama beriis ku gado ama dhar ku gado aday ku tala ama kitaab kala bax laakiin ha yeelin dolarkan dolara lagu bedela waana la kala badina waa taasaa ribada ribadan waa inaad ka leexata nabiga sal lahu alay slm inaad timir u keenay markaasuu yidhi timirta khaybar oo dhan ma sidaana wanaag badana markaasuu yidhi halkan saac laba saacan kasoo baxshuuri uf waa rib u eli oo maxaan samaynaa ha timir liidataan haysana timirta fiicanaan alka sii maaye timirta liidata lacag ka bixi lacagtaas midda fiican ku gado saasuu ku yidhi saasuu ku yidhi marka nuucaasaad samaynayda marka lacag oo dhan qaacidadaasaad qaadanayda haddii dolar dolar ay tahay soomaali soomaali riyaad riyaal hadday isku nuuc tahay waana inay isla egtoon la kala badin waana inay hoo iyo hoo tahay haddii labadaa shardi mid la waayo oo maalan maxaa la waayey waxaa la waayey isla ekaanshadii waa la kala badiyey waxaa la idhahdaa riba alfadli dheeraada socda soo maaha riba alfadli aa la idhaha waa xaaraan haddii oo ay isla eg tahay laakiin mid alwi hadow u soo laabo maxaa la idhahdaa riba nasiica riba nasiica dibdhigga ribadiis ah xaaraan wey ma banaano waaye walaa yajuusu ma banaana baycu dahabi dahab in lagu gado bidahabi dahab dahabay soo celida gabadhii mid cusubay rabtaa maxay samaynaydaa midkaanay gade markay gadda lacagta waa inay ka qaadata isii lacagta markay gacanta ku dhigto ama dharka kala baxdo ama ha tira dahab cusuban rabaa meeqaad iga siin ayada u taalla laakiin waxa weeyaan dahabkii oduuga aho meeqaad iga siina intaas haye intaasoo garaaman raba meeqa lacagan ku soo dara intaas waa ribo waa ribo ha isma saari karo la isma saari karo waa ribo waa inay midkan gaddo lagu kala baxo lacagtan ay gacanta ku dhigto markaas kadib wixii ay ka gada laheed ay ka gada ama ay ka tagto sidaasaa lagu kala badbaada walaa baycu lfidati walaa lfidati walaa baycu lfidati ma banaana kadalika sidaasoo kale xaalu yahay ilaa mutamaailan e ilaa mutamaailayni laba isla eg xaalayeen maahane naqdan kaash ah oo hoo ah walaa baycu maa walaa yasixu dhisoo qadaro faacil ka dhig baycudan walaa yasixu ma ansaxayo baycu maa shay beeciis ibtaacahu qofka uu gatay xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego qofkii badeecu gatay qaar kaanu yimid kun loola sonkoruu gatay boona la siiyey ma raran baqaarkii meeshuu ka yeelay meel kale kama dhigin baqaar kale uma rarin isla mid kaleu inta la heshiiyeyu ka gatay ma ansixin baadil dhe beec maaha waa inuu la wareegaa badeecada uu gatay ugu yaraan baqaarka dhinaciisa kale waa inuu dhigaa oo u raraa ama meel kale u u raraa kadib uu gadaa shaygii adoon la wareegin haddaad tira waa sii gadaa ma ansaxayo qofkii hore haddaad ka gadaydo oo kaa gatay laftiisa u baahan kara iyo qof cusub haddaad ka gadaydana waa isku mid ma gedi kari walaa baycu walaa yasixu ma ansaxayo baycu maa shay beeciis ibtaacu qofku waa isagu soo gatay ibtaaca waa ishtaraa isagaa soo gatay xataa yaqbidahu ilaa uu qibloodo guddoomo oo la wareego ma ansaxayo ama ha ka gado kii hor uu ka gatay ama qof kale ha ka gado waa isku mid walaa baycu laxmi bilxayawaani hilib in xoola lagu gadaana ma ansaxayo ratiya ceel uga dhacay waa ratigii dhammaa ciddu rara jirtay waa raja beel dhabarku ka kala go-ay waa la gowracay markaasuu yidhi war yaa iga shirkaysanaya war yaa iga shirkaysanaya markaasuu yidhi haa afar qoys ay soo baxda annagaa kaasisayna toban neefo ariya hilibkii adiga lugtaan qaado shan neef ariya keen adna lugtaan qaado ama eber wey hilib iyo xoolanoo laysuma gadi karo maba ansaxay ma ansaxayo walaa baycu laxmi walaa yasixu ma ansaxayo baycu laxmi hilib in lagu gado bilxayawaani hilib xoola nool laguma gadi karo waa isku mid hilibka iyo xooluhu inay isku nuuc yihiin geel iyo geel inay kala duwan yihiin ari iyo geel ari iyo lo eberwa ma laysu gado hilib iyo wixii ka dhacay xoola la shirkeeyey waa eberwa walaa baycu laxmi walaa yasixu ma ansaxayo baycu laxmi hilib in lagu gado bilxayawaani wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab in lagu gado bilfidati fida mutafaadilan xaalu yahay midkii kala badan naqdan kashne haddii ay iskhilaafaan lacaguhu hal shardiya marka soo haraa shardi meesha waa ka baxa waa kala waa dahab iyo fido waa soomaali iyo dolar waa dolar iyo riyaad waa dirham iyo riyaad hadday mar labada lacagood iskhilaafaan waa la kala badsan karaa intii lagu heshiyo wey dahab iyo fidadiya la ysku gada dolar iyo soomaaliya la ysku sarifa waa intii lagu heshiiyo ayaga waa la kala badsan karaa laakiin shardi maxaa ah naqdan hoo iyo hoo waa la kala badsan karaa ribalfadli ayaga ma gasho laakiin maxaa laga cararaa riba nasiia haddii mid maqan yahay waa riba nasiia ma ansaxayo waa ribo wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahab in lagu gado bilfidati fida mutafaadilan xaalu ka badan yahay naqdan oo kaashya isagoo kala badan waa logoliy laakiin naqdi waa inuu ho wakadalika almadcuumaatu waxyaalaha la cunaa sidaasoo kale ayaa ahaadeen waxyaalaha la cuno dhammaan waa saas laa yajuusu ma bannaana bayculjinsi jinsi in la gado minhaa madcuumaadda xaalu ka mid yahay bimilihi asagoo kale lagu gado ilaa mutamaailan xaal uu isla mid yahay maa naqdan kaashya wax allo waxa la cuno ee quud ahaanta loo cuno ee la quudaysto bariiskii gellaydii masagadii heebdii qamardigii sareentii dhammaan digirtii ma bannaana in laysku gado ilaa laba shardi waa inay isla eg yihiin waana in ho iyo ho si kale maya geley xoogaa qoladan samafalka yadaha soo siiday geley xuma gaduudan oo waxa weyn dameeraha in las imaano dad cuni karin mid cadaan cunaan rabaa loor laba looro galeey ama shan looro galeeyan wado hay-adu iisoo dhiibeen ama masego xuma iisoo dhiibeen masego fiicanaan rabaa ma maya ma la kala badi karo waa ribo waa ribo ma bannaana marba hadday isku jinsi yihiin laba shardiyaa la rabaa inay isla eg yihiin iyo hoo iyo hoo si kale maya si kale maya beriis nuucaasaan wadaa beriis kalaan ku rabaa aan kala badinno maya beriis beriis wey marka noocaas kaas waa mid ah laa yajuusu ma banaana bayculjinsi jinsi in la gado minhaa madcuumaadda xaalu ka mid yahay bimili asagoo kale ilaa mutamaailan xaalu yahay mid isla mida maahna naqdan oo kaasha hadday kala du'naadaan marka waa kana hal shardiya meesha ka baxa gelle iyo masaga la ysku gadaa beriis iyo digir la ysku gadaa hadday kala du'naadaan waa la kala badsan kara labaatan looro masagada waxa weeyaan maraykanka laga keenay aan wadaa waxaan rabaa loor galeeyaan ku raba oo fiican ama laba looro galeey ama loor beriisan ku raba halaas waa la kala badin karaa mar haddaysan isku jinsi yahin lakiin maxaa taagan hal shardi hoo iyo hoo waa tanaag masagadii haye isii midaan siile maya baqaarkan ku deji galabta iga soo dano wa iga go-an tahay waa ribo mid haddii mid haddaan hoo iyo hoo aysan noqon waa ribo shanta looraad wada inta iigu dejiyo loorkii aan ku sii lahaa galabta iga soo doono waa ribo waa ribo wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi jinsi in la gado minhaa madxuumaadda jinsigaasu xaalu ka mid yahay biqayrihi mid kaloo qeyrkiisa lagu gado mutafaadilan xaal uu yahay midkii kala badan laakiin naqdan kaasha walaa yajuusu ma bannaana bayculqarari kadada beeceedii ma bannaana bayculqarar kullu baycin fiihi jahaalatun waa kan xashiyada ku leh kullu baycin maxaa laydhaha bayculqarar wa huwa kullu baycin fiihi jahaala waa beec kastaoo jahaala ku jirto beec kasta oo jahaala ku jirta wey ma banaana waa beec kastoo jahaala ku jirto addoon addoommadeyda ka midaan kaa gaday niyoo lacag isii boosaskaygaanan mid ku siinaya boosaskaydaana mid kaa siinaya baabuurtayda mid kaa siinaya geeraygaan mid kaa siinaya addoommadeyda mid ka midaan kaa gaday eber wey waxaas maansa midku waa inuu mucayan midku waa inuu mucayan ma banaana addoommada mid ka midaan kaa gaday iyo baabuurta mid ka mid a shimbirtaa shimbirahaas meeshaas haadaya meeshaana iigu soo degayaan midaan kaa gaday maya walaa yajuusu ma bannaana bayculqarari faslun walmutabaayicaani labada qofoo wax kala gadanayaan bilkhiyaari khiyaar ay ku dheehan yihiin multabisaani bilkhiyaari khiyaar ay ku dheehan yihiin maa muddada lam yatafaraqa aysan kala tegin halkan waxaa la galay shardiga beeca galaa waa saddex saddex weeye khiyaarku khiyaaru lmajlis khiyaaru shardi iyo khiyaaru lcayn waa saddex khiyaarulmajlis laba qofoo kasta oo wax kala gadata intaysan kala dhaqaaqin khiyaaru mid wabaa leeyihi inuu ka baxo awal ma waalneen markaad lacagta ii dhibeeda waaas iska waxa weya muran waay waaas laba qof oo kastaoo wax kala gadata intay goobtii joogaan aysan kala teginoo labadoodu isla joogaan kii rabaa ka bixi kara war waa ka baxay isii lacagteedi war waa ka bixi badeecadeeda isii labadood mid kastaa dhihi kara laakiin waa kala tageen suuquu soo warwareegay markaasuu xoogaa arkay uus yidhi meeshaana kaaga roon ha waa ka baxay maya waa dhammaaday khiyaarulmajlis waa intii la wada joogay haddii shan maalin la wada fadhiyo weli waa taagan yahi haddii markii la kala gado la kala taga laba daqiiqa kadibna waa dhammaaday inta la wada joogo weeye khiyaarulmajlisaa la yidhaha faslun walmutabaayicaani labadaa wax kala gadanayaan bilkhiyaari multabisaani bilkhiyaari ay ku dheehan yihiin maa mudday ku dheehan yihiin lam yatafaraqa aysan kala tegin waayahay khiyaarulmajlis waa ka baxnay walahumaa waxaa u sugnaaday labadii wax kala gateen an yashtaridaa inay shardistaan alkhiyaara khiyaar marka khiyaarulmajliska intay wada joogaan ou jire laba shayuu ku dhammaadaa laba shayuu khiyaarulmajlis ku dhammaada inay kala dhaqaaqaan koo ama midaa tegey labo in mid yidhaahdo beeca iyo iyo beec la-aanta mid dooro aa mid yidhi kii kale wuxuu beecun sidaas inaan ku daynaan doorto beeca aan tegsino aanan ka bixin anna sidaasaan go'aansaday kama bixi karaan ama midaa yidhi anugu waxa weye saacaddan laga bilaabo waa ii dhammaatay dhinacaygi ka bixi maayo beecaan dhinac kan kale hadduusan ku waafaqin ee uu iska aamuso ama uu yidhi anugu kuguma waafaqsani kan kalaa khiyaarkii leh kan waa ka dhammaad khiyarki maxaa yele isaga iska jaray marka kala tegid ay kala tagaan iyo muxuu ku dhammaanaa iyo inuu ay gooyaan in beeca siisaa lagu daayo ama mid ka miduu gooyo khiyaaru shardi walahumaa waxaa u sugnaaday labadii wax kala gadanaayeen an yashtaridaa inay shardistaan alkhiyaara khiyaar ilaa alaaati ayaamin saddex maalin inti laga gaaro saddex maalin inti laga gaaro muddadaasna waxaa laga bilaabaa beecu markuu dhacay beecu markuu dhacay ay yidhaahdeen badeecadan waa inaan shardisannaa mid ka midu waa shardisan kara labadu waa shardi karaan labadu inay shardistaan oo yidhahdaan saddex maalin ama laba maalin ama maalin aan ka soo fiirsana ama mid ka mid ah yidhi anugu saddex maalin aan ka fiirsana kii kalena waa ogolaaday khalaas intaasna waa ka bix beeca waa ka bixi karaa day labadoodu wada qaateen labadu waa ka bixi karaan haddii mid ka midu qaatan kalena uu aqbalayna waa ka bixi karaa kaasna waxa la dhaha khiyaaru shardi khiyaarulcayb waa kanaa waidaa wujida haddii la helo bilmabiici badeecadii caybun ceeb haddii laga helo ceeb mawjuudin qabla alqabdi badeecadan intaan la soo dhiibanay ku tiil qofka baaicaho badeecada gadaa intuusan wareejin a ceebta ku sugneed ceebtaasna waa ceeb shayga nuucaana aan ku badnayn shaygan la gadaya sida qaalibkaa ceebtaan kuma kuma sugna waana macnihii qiimihii ama daatadiiyaa ku nuqsaami ceebtan shuruuddaasa leeda ceebtu waa in intaan qofkan baaica badeecada wareejin ay ku dhacday oy ceebtu ku tiilay ceeb qadiimaha la ydhaah waana in qiimaha ama cayntu ku nuqsaamaydo nuqsaan oo dan lagu weynayo waana in shayga nuucaanoo la gadaya sida badan ceebtan ay ka maranta mar haddii ceeb sidaasu ay soo baxdo oo ama lacagtii ay ku soo baxdo ama badeecadii qofkaasu mar alla markuu arko walow bacda siniin dhowr sano kadib ha ahaato markaasu xaq u leey inuu soo celiyo xaqu u leey asna wixiisiiyuu xaq u leey in la siiyo wixiisi ceebaa soo baxday ceebtaasu ama qiimahay dhimayda ama shayga daatadiisay dhimi ceebtaasna cayb shaygan la kala gadaya ku badan maa oo nuuciisa haalib uma ah khalaas wey mar alla markuu ogaado hal daqiiqa dib uma dhigaayo markuu ogaado siduu ku gaarsiin karo qofkii ku gaarsiin leeyahay shayga ceebaa ku soo baxday dib hadduu u dhigo khiyaarkiisa ugu dhigo isagoo heli kara xaq ma laha waydaa wujida haddii la helo bilmabiici badeecadii caybun falilmushtari midkii gatay waxaa u sugnaaday radduhu celintiisa walaa yejuusu ma bannaano baycu famri mira in la gado mutlaqan xaal uu yahay mid la ilaaqay amase baycan bee beecaasoo muطlaqan la ilaaqay ilaa bacda buduwi salaaxihaa suubashadeedu markay muuqaato ka gadal maaha midhaha geedaha saaran timirtii iyo wixii kale iyo sisintii iyo ma bannaana in la gado ma bannaana in la gado beec mulaq ah beec mulaqa maxaa loola jeedaa waa kaa gaday maxaa laga ilaaqay can shardi اlqaطci goyn shardigeed masagadiiyo beertii saaran sabuulkii ku dhegan ama gallaydii ama waa kaa gaday ma ansaxdo ayagoon bislaad gaarin maxaa yeelay arara laga cabsana meeshaas in dhibaata ka timaado midhahan inta cudur ku dhaco qofkii uu ku khasaaro taasaa laga cararaya laakiin haddii aysan mutlaq ahayn waa ansaxaa oo waa maxay haddaad iga goosana waa kaa gadaa lakiin haddaad goosana geedka kugu oolime khalaas nacfi hadday leedahay wuxuuba rabi xoola inuu siisto maalan geelu siisa rab ariyu siisa rab lo siisa rab waa ansaxe nacfiya leedahay nacfi hadday leedahay haddii la shardiyo uu yidhahdo haddaad iga goosanay haddaan kaa gado waa ansaxa beec laakiin laba goor ma ansaxa haddaan geedka inay ku oolayda iyo in la goynaa laga wada hadlin waa kaa gaday ma ansaxayo haddii lu shardiyey inay geedka ku taalo geedka igu olla igu bislaanayna ma ansaxayo labadaas waa faasi hal shardiyay ku ansaxeen haddaad goosanay muطlaqan can shardi اlqaطci wey gooyin shardigeed haddii laga idlaaqo ma ansaxay laakiin haddii la shardiyo inaad hadda goosaydo hal shardioo kala loo fiirina waa maxay nacfi inuu leeyahy duu nacfi leeyahay nacfigaas wuxu raba ahaado waa ansaxa hayla markaas kuma jiro qarar kuma jiro maxay noqon doontaa lama laha illa waxay noqon doontaa beeraada sida uu hadda yaha loogu loogu nacfinaaba siduu hadda yaha loogu nacfina marka midhaha ilaa bislaadkoodu muuqdo oo hadday midab lagu gara jiray bislaadka waa in midabkii soo baxo ay gaduutaan ama caddaadaan ama madoobaadaan midabkii lagu yiqiin hadday adayg lagu gada jiray bislaadka adayggii waa inuu yimaado ilaa bislaadkii muuqdo lama gadi karo ayadoon shardi qadciya la daba dhigin walaa yejuusu ma bannaana baycu amari midhihii beecooda muطlaqan baycan baycaasoo muطlaqan la ilaaqi oo laga ilaaqay can shardi اlqadci goyn shardigeeda ilaa bacda buduwi salaaxihaa suubashadeeda muuqaalkeeda ka gadaal maahane walaa baycu maa shay in la gadaana ma bannaana fiihi dhexdiisa arriba ay ku sugan tahay bijinsi jinsigiisa lagu gado radban xaalu yahay mid qoyan ila labana caana maahane walaa baycu maa shay beeciisu ma bannaana oo ma ansaxayo walaa yejuus ma bannaana baycu maa shay beeciis fiihi riba ay ku sugan tahay waa raashinkii la cunaayey wey shay riba gasho waa raashinkii la cunaayey bijinsi laguma gadi karo masege masege lagu gadaa geley geley lagu gadaa timir timir lagu gadaa canab canab lagu gadaa radban xaluha ma bannaana sababtoo ah shaygu markuu qoyan yahay miisaankiisa xaqa lama ogaa karo markuu qalala waa isdhima maxaana shardi aheed shardi waxaa aheyd inay isleegyihiin soo maaha inay isleegyihiin shardiga shardigii lama xaqiiji karo haddii mid qoyan yihi maxaa yeele markuu qalalo intuu noqon doono lama oga lama oga waxaana la yidhaha qaacido waxaa ah aljahlu can اtamaauli kalcilmi bitafaaduli aljahlu can اtamaauli inay isla mid yihiin haddii laga jaahil yahay kalcilmi bitafaaduli waxay la mid tahay ayagoo kala badan oo la og yahay laisku gaday shaygiio qoyana lama yaqaano intuu noqon doono markuu qalalo marka maba banaana marka caana laga reebo caanaha iyagoo qoyana laisku gada waxa weeyaan asalba qoyaanka u iyaga in la qalajiyaa waa baab kale marka iyaga waa banaanyihi haddii caanaha caana kale lagu gadaa labadii shardiyaad fiiriye caana ari caana ari lagu gadaa labadii shardi waana inay isla egyihiin hoo iyo hoo hadday laba nuuc kale yihiinna geel iyo ariyaa laisku gadaa ama lo iyo ariyaa laisku gadaana hal shardi hoo iyo hoo waa la kala badsan kara allah subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed